محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswatu xunayn waxaan soo aragnay muslimiintii markii ay awooddoodii ictimaadeen oo ay yidhaahdeen maanta yaraanna la kaga adkaan maayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala tusay nasriga inuu ilaahay gacantiisa ku jiro ayan ahayn awood aa leedahay keliya inaysan ahayn sidaa darteed saxaabadii markii yacni la gaaday oo meelaysan filaynin looga yimid waa kuwii jabay dhammaantooda ay wada baqdeen nebiga iyo in yarna ay baaqi noqdeen oo ynan cararin bal nebigu uu doonay inuu cadowga aado isagoo odhanaya ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo odhanaya laakiin saxaabada qaar ka mida sida abu sufyaan ibn alxaari iyo cabbaas ibni cabdilmualib ay nebiga baqashiisii celiyeen si uusan cadowga u dhexgelin kadibna nebiga ilaahay istinsaar oo weydiistay iyo gargaar allahna subxaanahu wa tacaala uu gargaaray marka waxaan maraynay ayadoo saxaabadii cabbaas intuu u dhawaaqay oo u naadiyey ay soo noqdeen oo yimaadeen ilaa boqol qofood camal ay u soo noqdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaana ay cadowgii hor istaageen dagaalkiina ay bilaabeen halkaasaan maraynay wuxuu musanafka leeyahay marka darsigeen inuu ka bilaabanaya wasurifat addacwatu ila alansaari wasurifat waxaa loo jeediyey addacwatu u yeeristii ayaa ilaalansaari ansaar ayaa dib loogu xaggooda loo jeediyey ansaartii baa loo jeediyey haddana loo dhawaaqay wey uma intaa kadibna ilaa bani alxaarit ibni alkhasraj qabiilada banialxaarit ibni khasraj la yidhaahdo ayaa loo dhawaaqay oo dhankooda loo jeediyey waa loo yeedhay wey markii labadaas loo yeedhay watalaaxaqad waxaa ishaleeshay oo iska daba timid kataa'ibu lmuslimiina muslimiinta guutooyinkoodii iyo ciidamadoodii ayaa iska daba yimid waaxidatan tilwa alukhraa yacni midba midday ka dambayso mid hadday timaado kuwo kala imaanayo guuto kala imaanayo ilaa yacni ay dhammaantood soo uruuraan xata ijtamaca ilaa uu kulmo xowlahu sala allahu calayh waali wasalam nebiga gaararkiisa ay ku kulmaan jamcun cadiimun yacni ciidan badan ay nebiga agtiisa ku soo kulmaan way soo noqdeen dadkii muslimiinta ahaa weeyaan markii ciidan fara badan uu nebigu u yimid iyo haddana waanzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii iyo degganaantii ayuu allah calaa rasuulihi rasuulkiisabuu ku dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniintiina waa uu ku soo dejiyey wey waanzala allah wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo oo lam yarawhaa muslimiintu ayan arkaynin oo malaa'igtii ilaahay ahna ilaahay waa ku xoojiyey weeyaan markaasaa yacni markuu rabbi ciidanka ku soo xoojiyey oo malaa'ig uu ku xoojiyey ayagana xasiloonnidaa uu rabbi ku soo dejiyey fa karra almuslimuuna muslimiintii way rogaal celiyeenoo cadowgiibay ku rogaal celiyeen waxtadama alqitaalu dagaalkiina waa kululaaday weeyaan dagaalkiina waa kululaaday oo aad buu u kululaaday faqaala nabiyu sal allahu calayh waali wasalam nebiguna markaas markuu dagaalkii kululaaday oo labadii ciidan isdhex galeen ayuu wuxuu yidhi alaana xamiya alwatiisu al'aana haddadan la joogo ayuu xamiya kululaaday alwatiisu yacni ayilxarbu baa loo jeeda dagaalkii hadduu kululaaday wey laakiin aslu lwatiis waxaa la yidhahda waa atannuuru wey tinaarta ee maaragtay muufada lagu dubo kimista lagu dubo ee godka ah taasaa asalkeedu watiis la yidhaahdaa marka tinaarkii waa kululaaday bimacnaa waxaa loo jeeda xarbadii baa kululaatay dagaalkii baa kululaaday baa loo jeeda marka taa waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu sheegaya fii suurati tawba uma anzla allahu sakiinatahu cala rasuulih wcla almu'miniina waanzla junuudan lam tarawha wacadaba aladiina kafaruu wadalika jazaau lkaafiriin allah uu leeyahay ilaahay sakiinadiisii xasiloonnadiisii uu soo dejiyey oo rasuulkiisa ku soo dejiyey mu'miniinta dushooda uu ku dejiyey ciidamo aynan arkayninna ilaahay waa u soo dejiyey dadka muslimiinta aynan arkaynin ayuu rabbi soo dejiyey oo malaa'igta ilaahay loo jeedo markaasuu ilaahay baabi'iyey kufaartii wuu cadaabayo biaydi lmuslimiina muslimiinta gacantoodaba uu ku cadaabay marka arrintaasna dadka kufaarta abaalmarintoodii weeyaan markii dagaalka sidaa uu u kululaaday wa akhada nebiga wuxuu qaatay qabdatan cantoobo oo min turaabin ciid ah ayuu qaaday cantoobo ciida buu soo qaaday markaasuu faramma bihaa cantoobadiibu wuxuu ku tuuray oo ku ganay wujuuha alqawmi cadowga wejiyadoodiibuu ku tuuray nebiga calayhi salaatu wasalaam waa hal cantoobo ciida ayuu nebigu sidaa u firdhiyey weeyaan oo cadowga meeshuu jira xaggooda ku firdhiyey wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi shaahat ilwujuuh ay qabuxat ilwujuuhu wejiyaashiibaa xumaadaye allaha xumeeyo wey wejigooda allaha xumeeyo saasoo kale waa habaar wey markaasaa famala'a waxaa buuxsamay acyunuhum yani fabala'a waxaa buuxsamay acyunahum indhahoodii baa ayuu ka buuxiyey cantoobadii famala'a way buuxisay cantoobadii acyunahum mushrikiintii indhahoodii cadowgii indhihiisii ayay turaaban carre ka buuxisay weeyaan ciid baa ka buuxsantay marka waa wax ilaahay oo wadee cantoobo keliyoo la tuuray ciidan dhan ma wada gaari karto waa midda fii suuramarkaan soo marayn ghaswatu badrin uu nebigu sidaasoo kale sameeyey allahna uu leeyahay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama markaad wax ganaysa ciidda ma aadan tuurine rabbi baa tuuray oo ilaahay baa wada gaarsiiyey weye subxaanahu wa tacaala falam yazal ma uunan ka zuulin xadduhum afbadnaantoodii yacni dagaalka sida ay maaragtay ugu kululaayeen oo carcarta ay u qabeen kama uunan zuulin kaliilan mid daciifaya inuu yahay oo soo daciifaya gaaladii markii hore waxay wateen afbadnibay la soo galeen waa tii muslimiintu jabeen markii muslimiintu ku soo rogaal celiyeenna waxay bilaabeen in awooddoodii iyo maaragtay carcartii ay qabeen inay daciifto oo gadaal u noqoto wa amruhum arrinkooduna kama zuulin mudbiran inuu yahay mid dhabarka jeedinayo mid daba jeedinaya inuu yahay kama uunan zuulin weye oo laga adkaanayo weeyaan xataa tafaraquu ilaa ay kala tageen wa harabuu ay carareen oo cadowgii marka ay jabeenba wey aqiifii hawaasin meeshaasay ku jabeen markaasaa watabicahum waxaa raacay watabicahum waxaa raacay almuslimuuna muslimiintii baa raacayoo cayriyey weye waa dabagaleen way cayrsadeen yaqtuluuna ayagoo laynayo markay sii cararayaan ay laynayaan wayasiruuna ayna soo qafaalanayaan qaarna way laynayaan qaarna waa soo qafaalanayaan xataa akhaduu ilaa ay qaateen muslimiintii ay soo qabsadeen annisaa'a dumarkii iyo wadaraarii carruurtii ilmihiiba oo gaaladu ay lahayd ay soo qaateen sabyigaa ay la soo wareegeen wa asaruu ay soo qafaasheen kaiiran in badan oo min almuxaaribiina kuwii dagaalamayey ah ciidankii dagaalamayay in badanoo ka midana ay soo qafaasheen weeyaan wa jurixa yowmaidin maalintaas waxaa la dhaawacay oo yowma xunayn dagaalka la galay waxaa aad loola dhaawacay khaalid ibnu lwaliidi khaalid ibnu lwaliid baa la dhaawacay jaraaxaatin baaliqa yacni dhaawacyo aad u daran u xayl dheer ayaa khaalid maalintaas soo gaaray wey aad baa loo dhaawacay dhaawac fara badan baa soo gaaray wey wa aslama waxaa islaamay maalintaasi kaiirun in badan oo min mushrikii makka maka mushrikiintoodii ka mid ah wataniyiintoodii ka mida gaaladii reer makana way soo islaameen lammaa ra'ow markay arkeen min cinaayat illaahi allah xifdintiisa iyo dhowrista ou ilaalinayo birasuulihi rasuulkiisa uu ilaalinayo sal allahu calayh waali wasalam markay arkeen haddana inuu ilaahay yani hawaasin iyo aqiif ou nebiyulaahi moxamed guushi ka siiyey iyo mushrikiintii markuu intii harsanayd oo aanan islaamin ree maka markaas iswada dhiibeen odayaashooda ay soo islaameen weyaan mudaaratat lmushrikiina mushrikiintii cayrsigoodii marka hawaasin iyo aqiif markii laga adkaaday ayuu shiikhu nooga warramay qaabkii loo dabagalo loo cayrsaday walamaa haraba almushrikuuna mushrikiintii markii ay carareen tafaraquu way kala tageen alaaa firaqin saddex qaybood bay u qaybsameen ku kala tageen wey saddex meelay kala aadeen wey firqatun qayb laxiqat biaa'if طائفay gaareen waaba carareen ilaa طaa'ifay tageen wahum alakaru kuwa badanna waa iyaga wey intii badnayd oo dagaalka ku jirtay ciidankii tirada badnaa intoodii badnayd waxay aadeen طaa'ifa iskugu tageen wa firqatun qaybta labaadna laxiqat binakhla meesha waadi nakhla la yidhaahdo oo bayna aa'if wa makka bayna makkata waaa'if ah maka iyo طaa'if dhexdooda ihi ayay degeen halkaasi ayaguna fadhiisteen weeyaan wa firqatun qaybta saddexaad caskarad waxay degtay biawtaasin waadigii awtaas la dhihi jiray oo markii horeba ay dumarka iyo carruurta iyo kulli keensadeen ay ku soo uruureen cadowga ayay ayaguna saldhig ka dhigteen halkaasay degeen weyaan markay halkaa marayaan oo saddexdaa qaybood ay u kala baxeen faarsala rasuulu llahi sal allah alay wasalam rasuulka allah wuxuu diray ilaa awtaas maadaama ayada ay ugu dhowdahay oo meeshii waadiga uu u dhow yahay ayuu waadiga awtaas la yidhaahdo kuwii deganaa ciidankii degay ayuu wuxuu u diray abaa caamir alashcariya ninka saxaabiga abu caamir alashcari la yidhaahdo oo ah camma abi muusa alashcari abu muusa alashcariy adeerkii ahaa ayuu madax uga dhigo ciidan buu ku daray radi allaahu canhumaa ilaahay labadooda ha ka raadin noqdeen fii jamaacatin ayagoo ku sugan jamaaco koox oo min almuslimiina muslimiintii ka mida ayuu diray nebiga calayhi salaatu wasalaam abu caamir saxaabiga la yidhaahdo abu muusa alashcari adeerkiiya baa ciidankaa madax looga dhigay markaasaa qoladii awdaas joogtay waadiga la yidhaahda baa loo diray wuu la dagaalamay markuu dagaalka ku qaadana fabadadahum waa kala cayriyey yani wuu kala raacdeeyey weeyaan wadafira wuxuuna ku guulaystay bimaa kaana macahum wixii ay wateenoo min alghanaa'imi xoolo ahaana haniimooyin ahna wuu ku guulaystayo wuu ka soo helay marka ayay kala carareen wixii ay wateen ayuu kala soo wareegay oo haniimooyin ah yuu la yimid wey ayay halkaasay ku guulaysteen ciidankaasi laakiin waqad istushhida waxaa shahiiday oo shahaado la siiyey oo la dilay abu caamir alashcari saxaabiga abu caamir ahaaye madaxda u ahaa ciidan ka watay halkaas ayaa lagu dilay isagii madaxda ahaabaa meesha ku dhintay weyaan shahaado ku helay xoolihii haniimadiina muslimiintii way heleen cadowgiina waa ay jabiyeen weyaan waqad istushhida waxaa yani dhintay oo shahiidoobay oo shahaado ilaahay uu siiyey abu caamir alashcariy abu caamir alashcari fii hadihi almacraka dagaalka oo kaasa ayuu ku dhintay oo shahaado uu ku helay wa khalafahu waxaa bedelay oo maaragtay mansiladiisii qabtay ciidankii madax u noqday abuu muusa alashcariy wiilkii oo adeerka u ahaa abuu muusa alashcari ayaa markaas radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqday baa meeshii madax ciidankii u noqday markii adeerkii la dilay isagaa meeshii la wareegay wey farajaca markaasuu soo noqday abuu muusa ciidankiisa isagoo wato mudfiran asagoo mid guulaystay ah yani oo cadowgiisa ka guulaystay mansuuran mid loo gargaaray ah buu soo noqday weyaan wataarada aa'ifatun marka kooxdii awdaas tagtay firqadii tagtay waa ta laga adkaaday kooxdii labaad ee ayagana nakhla meesha la yidhaahda dega waadii nakhla ayaa iyadana fardooleey ciidan fardo wataahi ayaa loo diray wey wataaradad way cayrsatay taa'ifatun koox oo min fursaani lmuslimiina muslimiinta fardoolooydoodii ka mid ah kuwii fardaha maaragtay ku dagaalamayay ka mid ah ayaa waxay cayrsadeen fuluula almushrikiina yani gaaladii mushrikiinta ahaa firdhadkoodii iyo firarkoodii ayay cayrsadeen kuwii almunhazimiina mushrikiintii la jebiyey oo laga adkaaday oo jabay ilaa nakhla almunhazimiina kuwii jabay oo laga adkaaday ayay ilaa nakhla meesha nakhlo la yidhaahda ay ugu tageen inay ka cayrsadeen weeyaan markay carareen marka oo ayagana meeshii laga cayriyey fa adrakat jamaacadii fursaantii muslimiinta muslimiinta fardahoodii raggii fardoolayda ahaba waxay haleeleen oo halkaa ay kula kulmeen durayd ibnu simma odagii waayeelka ahaa oo durayd ibnu simma ahaaye caaqilka ahaa ayay kula kulmeen markaasay wakatalahu odagaasna way dileen yani fursaantii baa dishay fardooleydii dhallinyaro aanan garanaynin oo muslimiinta ah ayaa heleen oo dileen weeyaan odagii oo mushriga ahaa mushrikiinta ugu weynaayo kusoo marna qisada bilowgeeda markii maalik ibni cawf uu yidhi ciidankii dumarka iyo carruurta uu soo waday odagii dhihi jiray raaci da'ni wallaahi dhihi jiray nin arraac baa tahay dadka nin jabay wax ma celiye ciidankan celiyo magaaladii dumarkan iyo carruurta celi iyo xoolaha ku oran jiray ayay kooxdaa fardaha wadatahay la kulmeen meeshayna ku dileen weyaan amara rasuul llahi sal اllahu alayh ali wasalam wa amara wuxuu faray rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu amray bijamci alghanaa'imi haniimooyinkii kulmintoodii iyo wasabyi dadkii lasoo qafaashay oo raggii iyo dumarkii iyo carruurtii ah wixii lasoo qafaashay in la kulmiyo ayuu amray wa kaanat marka waxay ahayd hanaa'imtaasi dadka oo hawaasin iyo taqiif laga helay cadadkoodiibuu noo tirinaya haniimadii laga helay farabadnideeduu tirinaya waxay ahayd naxwa arbacati waishriina alfa baciirin afar iyo labaatan kun oo geel ah ayaa yani wax u dhigmo ayaa haniimo ahaan laga helay weeye wa akara min arbaciina alfa shaatin afartan kun oo ari ahna waa laga helay weeyaan wa arbacata aalaafi ow uuqiyatin min afida afar kun oo wuqiyadood oo qalinka ah fidada la yidhaahdana ayana waa laga helay weeyaan wa sittata aalaafi sabyin yacni lix kun oo dadkii lasoo qafaashayoo carruur iyo dumar iyo raggii maaragtay lasoo qabtay ka mid ah na way soo qabsadeen muslimiintii wey intaas ayuu nabiga in la kulmiyo ayuu amray weyaan ha lasu keena buu yidhi fajamaca markaasuu kulmiye daalika fajumica waa la kulmiye daalika kulluhu arrintaas dhammaantood kuwaasoo idil waxaas gaalada laga helay ayaa waxaa lagu kulmiyey biljicraana meesha jicraana la yidhaahdo ayaa lagu kulmiye weyaan marka jicraana waxa weeyaan yani waa meel magaceed weeyaan meel magaceed wey oo u dhaxaysa maka iyo aaif dhexdeeda ku taalla weya maka iyo aaif u dhaxaysa meeshaas waana meesha nebiga uu ka soo cumraysan doono oo cumrada uu ka soo xarman doono weeyaan halkaasaa marka lagu kulmiyey maxaa la yidhaahdaa sabyigii iyo xoolihii wixii haniim oo dhan halkaasaa laiskugu keenay wa jucila calayha waxaa madax looga dhigay khanaa'imtaas oo loo dhiibay mascuud ibna camrin alkhifaariya ninka mascuud ibni camar alkhifaariya la yidhaahdo ayaa loo dhiibay yacni wa jucila calayha waxaa madax looga dhigay khanaa'imtii mascuud ibnu camrin alkhifaariyu ninka mascuud ibni camrin alkhifaari la yidhaahdo baa madax looga dhigay leanna xoolihii in la ilaaliyo bay rabaan marka ilaaladeedii ninkaasaa loo dhiibo mas-uul looga dhigay weeyaan lama taabanin haniimada lama qaybin waa arki doonnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam haniimada ma qaybin doono wuxuuna sugayaa bal in dadkaas hawaasin ay wax un ka yimaadaan oo soo islaamaan ama wafdi soo dirsadaan si loogu celiyo waxoodi loogu celiyo buu doonayay marka waxaa labadii firqo waa laga adkaaday qoladii awtaas deganayd waa ta la cayrshay qoladii nakhla joogtayna waa kuwa la sii cayriyey waxaa harsanaa qoladii taa'if iskugu tagtay qoladii taa'ifoo marka nooga sheekaynaya ghaswatu taa'if taa'if marka magaalada la yidhaahdaa aaditaankeedii la aaday lagu duulay duulimaadkeediibuu nooga warramay musanifka weeyaan marka taa'if dhanka oo sharqiga ayay maka ka jirtaa xaggaasi ka jirtaa weeyaan uma taqadama nabiga wuu socday oo wuu aaday ila aa'ifi aa'if ayuu u kacayoo aaday wa marra fi ariiqi waddadiiba wuxuu ku sii maray intuu jidka ku sii jiro aa'if u socday bixusnin dhufays buu maray oo limaalik ibni cawfin annasriy ninkii ciidankii hawaasin iyo taqiif madaxda u ahaa dhufays ou lahaa oo la dhihi jiray maalik ibni camrin annasri ayuu meeshaasi ku arkay fa amara markaasu wuxuu amray nebiga bihadmihi in la dumiyo si gaalo dambe ayan ugu gabanin oo dhufays dambe aysan u noqonin oo ninkaa waagii ou dhistay ha la dumiye buu yidhi nebiga markaasaa la dumiyey weeyaan ولما وصل مركو نبي غاري الى الطائف ماشى الطائف اللي يراهد مركو غاري مغالدي طائف او تغي وجد العدو عدو جيبه وحو اوغادي يعني وحو هلي اوغادي قد تحصن به ان الطائف ماشى اللي يراهد اي حصن ادفيشه كسميستين اي نبي اوغادي oo ay difaac galeen yaani man difaac galay ay yihiin waliba wa ma'ahu adawgaas uu la jiro ay urursadeen quutu sanati sanad raashinkay cuni lahaayeen na halka dhufaysadooda ay ku xariisteen yaani difaac adag bay galeen si nabiga asxaabtiisa iskaga difaacaan raashinkoodii iyo waxay cuni lahaayeen oo ku noolaan lahaayeen ilaa muddo sana ah haduu dagaalku socdo ay soo xariisteen meeshaas ay dhufayskoodii gashteen ففرض عليه ففرض وحكسرغي عليه على العدو عدوي وحكسرغي نبيغا الحصار go'doomin iyo hareereyn la hareereeyo oo meel aysan yaani inaysan bixin meelna u dhaqaaqin halka ku go'doomaan darteed ayuu ku soo rogay weeyo wa kaana almuslimuuna muslimiinti marka waxay ahaayeen naaziriina kuwa degay qariiban min alcadow cadowga oo xisaarka xisniga ku jiro meel u dhow bay degeen meel u dhow bay degeen markay meel u dhow degeen ee waxay ahay sidii khaybar aan ku soo marnay nabiga wuxuu waxay degeen saxaabadiisii meel xusuunto doodib ka fogo falaarta la soo tuuray waranka la tuura uusan soo gaari karin bay degeen laakiin hadda muslimiinti xisnigiiba agtiisa meel u dhow bay degeen weeyaan markaas farashaqahum waxa ku soo ganay oo roob uga dhigay yaani muslimiinti farashaqahum adawgi wuu ganay oo roob uga dhigay muslimiinti bin nibali falaarihi iyo leebabkii falaarihi iyo leebabkii bay roob uga dhigeen ay ku soo ganeen weeyaan muslimiinta lagu soo ganay hatta usiiba ila al asiibo عدد قيب من المسلمين مسلمين كمدا بجراحات باوعي لا سو غارسيي دب فر بدن داوع سو غار ان بدن المسلمين ايا لا داوع جالدين احمد غار لان جدار وين او دسن جدار وين با او دسن حسن لا سو غد بكرين ايا او دسن وين marka maadaama hoosta ay ka galeen ba dhibaatada soo gaartay markiiba way saxaabeen saxaabadii meeshii bay ka tageen muslimiintii fartafacu marka way kor noqdeen muslimiintii oo meeshii cadawgu u dhawaaday ka guureen إلى محل إلى محل مسجد الطائف مساجك هذا الطائف اليوم ما انتظر مسجد الطائف لو يقان ماشي سبي دقين ماشي انتكسوا وريقين حسنك نفسك كويلي أي وحي أكر نقضين أي آذين ماشي مسجد هذا الطائف اللي لا وكل سيحي أي دقين وهي مسلمين يعني ويكسوا فقالين مالا فلارتك قاري كرهين أي دقين وهي halka markay muslimiintii ay joogan waxa weeye ee nabiga iyo saxaabadiisii waxay isku dayeen dhowr arrimood inay midkood ku dhaqaaqaan midkood inay ku dhaqaaqaan ilaa shan arrimood ayaa ay midba mar isku dayayaan markaasaa wax lagu najaxa ay yar tahay wuxuu leeyahay marka musanifku ciddata tadaabiirin maamullo iyo arrimo dhowr ah iyo xeelado dhowr ah ayay doorteen oy u doorteen liirqaami alcaduwi cadowga sandullayntiisii oy ku sandulleeyaan ay ku qasbaan cala nusuuli degitaan oo amarkooda uu soo dego isdhiibaan isdhiibid ay ku khasbanaadaan laakinahaa tadaabiirtaas oo shantoon arki doonno lam tanjax ma aynan najaxin mid najaxday ma aha weeyaan mayse ku guulaysanin muslimiintii weeyaan midii koobaad waxa weeye kaana Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid baa wuxuu ahaa yakhruju mid soo baxo kulla yawmin maalin kasta kulligii yadcuuhum inuu u yeerayo gaaladii iyo cadawgii ila al-mubarazati in loo soo baxo waryaan noo soo bixi karo banaanka iimaan karo aan dagaalanaa ayuu subax walbaba ayuu ku naadiya wax u soo baxaahi ma jiro falam yakhruj masabixin minhum cadawgii xagoodii axadun qofna kama soo bixin cid ka soo baxda lama arko taa marka way socon weyde waa tadbiirtii koobaad ay rabeen cadowgii inay meesha uga soo dejiyaanoo mubaarasa la sameeyo oo dagaal iskala hor yimaado markaasaa khaalid subax walba inta soo baxuu yidhaahdaa yaa ii soo baxayo imaanayo cid u soo baxdaahi lama arag taa horta tadbiirtaas waa socon weyday wey tan labaad ونصب عليهم المنجنيق ونصب عليهم وحال اوغي او لا دياريو لا سميهي عليهم على العدو المنجنيق منجنيق بحال كلي يراده هره اسو مرني ايا لو سميهي فلم يؤثر اسنا وحبا ما اونا سامينين ويان wuxuu taray lama arko wax raadow ku reebay lama arko minjiniilkana hore baan u soo marnay waxaa la yidhaahdaa wa aalatun qadiimatun min aalaati alxisaari kaanat turmaa biha xijaaratun haqiila cala alaswaari fatahdimuha yacni waxa weeye waa aalada aala horoo qadiim ahayd oo waagii hore la isticmaali jiray si xisaarka dadka yacni maaragtay meel adag ku jira dhufayska ku jira si looga saaro loo adeegsan jiray weeyaan waxa weeye ulo iyo maaragtay qoryaba lasoo qaadin laamo markaasaa dhagxaan waaweyn lagu rakibi dhagxaantaasaa marka bahalkaasi lagu tuuraya xoog ahaan loogu tuuri markii la tuurabuu dhagaxii sida u ordaayo iyo dadki meeshii dhufayskii korkiisi ku dhacaya marka si ay dadka uga baxaan sida dadka maalan buuraha iyo dhufaysyada ku jiro hubka looga saaro oo ay dhahaan hoobiyo oo kaleeto bay u isticmaali jireen marka minjiniiqaa la yidhaahdaa waa kaa weeyaan kaasay muslimiintii adeegsadeen laakiin nimankan dhufays weynay leeyihiin oo waxba aanan ka tarayn wax uu dhagxaanta muslimiintu ganayeen waxba ma aynan tarin weyaan taana waa midii tadbiirtii labaad yani arrinkii labaad wey waa socon waaye wadakhala jamcun min abtaali almuslimiina taxta dabaabatayni liyanqubuu fii jidaari alxisni wuxuu leeyahay wadakhala ka saddexaad wey qorshihii saddexaad iyo tadbiirtii saddexaad wadakhala waxaa galay jamcun koox oo min abtaali lmuslimiina muslimiinta geesiyaashoodii ka mid a ayaa waxay galeen taxta dabbaabatayni laba dabbaabadood hoostood bay galeen yacni maxayna u galeen liyanqubuu inay dalooliyaan fii xisni aljidaari gidaarkan weyn oo dhisan oo cadowga uu ka dambeeyo dhufayskana uu yahay gidaarkaas derbiga inay dumiyaan darteed oo ay dalooliyaan si markaa muslimiintu ay cadowga ugu dusaan ay u galaan ayay u samaysteen wey marka dabaabaadka hadda dabaabadaha oo shiikhu noo sheegayo waxaa la yidhaahdaa waa ayadana qalab kale oy adeegsan jireen waagaasi dagaalka loo adeegsan jiray alwaax waa weyn kutubta luqada iyo maaragtay kutub almacaajim iyo qawaamiista iyo way sawiraan xataa sawiradiisay sameeyaan yacni waa alwaax waaweyn baa la dhisaya alwaaxdaasaa marka waxaa lagu xirayaa yacni dad waxaa alwaax aad u adag baa la samaynay markaasaa rag fara badan intay hoosta ka galaan baa la riixayaa ilaa derbiga lagu dhufto si derbiga uu jabo oo waxyaalaha derbiyada lagu duminayay wey bay samaysteen tiina waa socon weyne yacni waxayna ku socon weydeen hadday wadi lahaayeen waa dhici lahaa dabaabadaas iyo alwaaxda sida loogu garaacayo derbiga inuu dumo waa suuragal bay ahaan lahayd laakiin cadowgiibaa kor saaran wuxuu marka musanifku leeyahay farama alcaduwu cadowgiibaa wuxuu soo ganay calayhi muslimiintii dabaabadan wada iyo alwaaxdan waaweynoo derbiga ku duminaysay yaa waxay ku soo ganeen qidcaatin min xadiidin qaybo oo maaragta bir ah qaybahaasoo muxmaatin la dhalaaliyey binnaari dab lagu dhalaaliyey muslimiintii alwaaxdan ku dhex jirto derbiga inay dumisay doonaysay baa xadiid la shubay oo la dhalaaliyey bir la dhalaaliyey nuxaas ah baa korkooda lagu soo daadiyey marka bir hadday ololaysa hadday kugu dhegto ma joogi kartid meesha muslimiintii waa joogi waayeen marka sidaasay marka uga badeen ayagana waa ka soo noqdeen markaasuu wuxuu leeyahy musanifku fadaruu waxay u baahdeen oo u dhibaatoodeen markaa markii dabkaa birtaa kululoo nuxaastaa lagu soo daadiyey ila rujuuci inay laabtaan oo ay derbigii ay dumin lahaayeen ay ka laabtaan waa awoodi waayeen taana way socon weysay waa tii saddexaad weeyaan walam yatamakkanuu mana aynan u suuroobin ma aynan makansanin min naqbi aljidaari derbigii dumintiisa iyo daloolintiisa ay dalooliyaan ma aynan u suuroobin way awoodi waayeen sababta mar kasta isku dayaan birtaa la dhalaaliya unbaa kor looga soo daadini waa kala yaacayaan weeyaan tii afraad waxa weeye waquticad acnaabahum wa nakhiilahum waxaa la yidhi maadaama dadkani ay xoolo jecel yihiin bal beerahoodii marka aan googoyna bal sida geetimiradii iyo timirtii iyo maaragta cinabkii iyo bal hala gooyo say yacni ayaguna isku dhiibaan waa qaybtii saddexaad wey waquticad waxaa la jaroo la googooyey acnaabahum cinabyaalkoodii cinabkii beerihii cinabka ahaa iyo wanakhiilahum timirtoodii baa la jaray markaasay qayliyeen fanaashadu allaha waraxima allah ayay ku dhaariyeen warraxima qaraabannimadiina way ku dhaariyeen oy leeyihin nabigay la hadlayaan ilaahay iyo raximkaan wax kugu weydiisanaynaaye dheeraheena ha googoynin bay dhaheen faraha nooga qaad nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa farahu uga qaada faturikat waa laga tegey beerahoodii lama goynin weli raximkaasuu nabiguna ilaalinaya salawaatullahi wasalaamu calayh maadaama ilaahay wax lagu weydiistay raximnimadii iyo qaraabanimadiina lagu weydiistay cadowna ay ahaayeen haddana nebigu waa u dhaafay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaybtii midii saddexaad tadbiirtii tii shanaad afar baan ka soo baxnay tii shanaad waxa weeye ayadaa ugu rajo fiicnayd yacni middaasa xoogaa muslimiintu guul ka helen wanaadaa munaadii rasuulillaahi sal allahu calayh waali wasalam wanaadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulillaahi sal allahu calayh waali wasalam nabiyullaahi moxamedkii u dhawaaqay dadka u naadinayay ayaa qayliyey oo dhawaaqay muxuu yidhi ayumaa cabdin nazla ilayha min alxisni fahuwa xurun ayumaa cabdin addoon kasto oo nasala soo dego ilayha min alxisni dhufayskaas ka soo dego oo dagaalka u soo degaahi fa huwa xurun waa xor wey yacni waxay wateen nimankan faqiif iyo hawaasina meesha ku jira dhufayska addoommo fara badan ayaa u shaqaynaya dagaalkii la jiro oo shaqadii dagaalkii kula jiro marka waxaa la yidhi maadaama dadkan kale ay yacni maaragtay iyagu isdifaacayaan dadkan addoonsiga ku jiro si addoonsigana looga saaro ayaguna cadowguna ay dad badan uga soo degtaan oo uga soo tagaan ayaa arrintaa la sameeyey markaasaa la yidhi addoon kasta kulligii oo ka soo dego dadkaasi xisnigooda iyo dhufayskooda ka soo baxaa oo annaga noo yimaado waa xor waa la xoreeyey marka nin xornimo helayo muxuu ugu dhex jiraya addoonsi addoonsi kuma jirayo markaasaa fa nasala waxaa degay oo xisnigii ka soo degay alaaatun waishruuna cabda saddex iyo labaatan addoon ayaa ka soo degtay oo fiihim dhexdooda uu ku jiro abubakra saxaabiga abubakra la yidhaha nufaaci bn alxaaris uu ka mid yahay ayaa markaasi ka soo degtay oo mushrik ahaa weeyaan markaa la addoonsanayay ayaa ka soo degeen marka cadadka ciidanka sidiisaba haddii dad ka baxo oo cararaan ama ay baqdaan oo jabaan ama ay ka tagaan dacfi baa galo qalbigoodii waxa waaye inay yar yihiin tabaryari soo wajahday baa imaan karto marka tegistii ay nimankaas saddex iyo labaatan waa guutad ciidan dhan waay ciidan dhan baa ka tegey tegistaas waxay u keentay niyad jab bay ciidanka u keentay weeye marka midaasaa shantii arrimood yani ugu guul rooneyd ay muslimiintu samaynayeen weeyaan fa nasala waxaa degay oo ka soo tegey alaaatun waishruuna cabda saddex iyo labaatan addoon ayaa ka soo degeen fiihim dhexdooda uu ku jiro ka mid yahay abubakra saxaabiga abubakra la yidhaahdo uu ka mid yahay tasawara marka abubakra wuxuu koray oo fuulay xisna aa'ifi aa'if dhufayskeediibuu koray watadallaa minhu markaasuu ka soo raaracsaday oo ku soo degtay bibakaratin yacni waxaa la yidhaha garaangar bibakaratin garaangar oo yastaqii calayhaa ou biyaha ku dhaamin jiray oo biyaha ceelka uu kaga soo saari jiray wax ku waraabin jiray ayuu kaga soo degay weeyaan marka bakarada waxaa la yidhaahdaa bakarada waxaa la yidhahdaa ceelka markuu alwaaxda loo sameeyo laba geed baa dhinacyada la saaraa markaasaa geed kale korka laga saaraa geedkaasaa marka waxaa lagu xiraa bahal yaroo garaangar wareegto oo xarigga la geliyo si wadaantii markaas biyihii loogu soo qaato oo loo soo jiito taasaa bakarada la yidhahda garaangartaas yartahay kor saaran ee xarigga la geliya bakara la yidhahda marka taasuu inta xarigga ku xirtay ayuu ku soo degay sidii ceelkii camal ayuu xisnigii iyo dhufayskii dheeraa ayuu uga soo degto muslimiinta ugu yimid weeyaan marka tasawara wuxuu koray oo fuulay xisna aa'ifi buu fuulay dhufayskii aa'if uu fuulay watadallaa minhu dhufayskiibuu ka soo raaracsado ka soo degtay bibakaratin garaangartaas birtaa garaangarta ahoo yastaqii calayha oo wax ku waraabin jiray oo biyaha ku aroori jiray ayuu kaga soo degtay wey marka maadaama bakaradaas uu ku soo degay fakannaahu rasuululahi sal alay wasalam nebigaa wuxuu ku magacaabay abibakra buu ku magacaabay maadaama ayada bakra la yidhahdo abi bakra baa loo bixiye weeyaan fashaqa marka wuu dhibay firaaru haaulaa'i alcabiidi addoommadaas cararkoodii ay baxsadeen iyo baxsadkoodii cadowgii ay ka soo baxsadeen baa calayhim ee cala alcaduwi cadowgii wuu dhibay yacni niyad jabbu u keenay markii saddex iyo labaatan ciidana ay ka soo goosteen oo ka carareen oo rag dagaalamayay ahaa yacni niyaddoodii way jabtay weeye qalbi jabbaa ku dhacay weeye wa taala alxisaaru xisaarkii iyo go'doomintii iyo hareerayntii ayaa dheeraatay bilaa jadwa faa'iida la'aan wax faa'iidaahoo laga keenay waxay niman dhufays aad u adag galay wey aan waxba laga qaadi karin marka xisaarka iska dheeraaday muddo badana muslimiinta kor fadhiye faqad daama wuxuuba daa'imay xisaarka iyo hareeraynta iyo go'daamintaasi xawaali cishriina yowma labaatan maalmood wax u dhow ayaana muslimiinta dul fadhiya wa qiila waxaaba la yidhi shahran kaamila bil kaamila bay dul fadhiyeen muslimiintii weeyaan markay bil kaamila ama labaatan casho wax ku dhow ay intaa fadhiyeen muslimiintii wax faa'iidaahoo laga keenay xisaarkii laga keenay iyo cid isdhiibtayna la waayey iyo nabiga marka dadka ahlura'yigaabuu la tashan jiray nin maaragtay saxaabadaas ka mida ayuu la tashaday faistashaara rasuulullahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu la tashaday nawfal ibna mucaawiyata addiili ninka la yidhahdo nawfal ibna mucaawiya addiiliya ayuu la tashaday nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu wuxuu yidhi nawfal baa odhanaya maxaan samaynaa buu yidhi markaasuu ninkii wuxuu ku yidhi hum faclabun fii juxrin in aqamta calayhi akhadtahu wain taragtahu lam yadurak yacni dadkani wuxuu yidhi hum qoladan cadowgan oo meesha kaa galay faclabun waa dawaco wey dawac wey oo fii juxrin god ku dhex jiro dawaca hadday god kaa gasho yani haddaa kor godkeedii ma geli kartid adiga oo godka sida ayada u gashay adigu ma geli karaysid oo intaad gasho kama soo saari karaysid haddii aad dul fadhiisato marka oo iska fadhido dawacada god ma ku jiri karta kuma jirayso cunnay u baahanaysa way soo bixi markay soo baxdana waad qabani marka wuxuu leeyahay waa dawaca god galay wey god ku jirta weeyaan in aqamta calayhi dawacaas haddii aad dul istaag aad ku nagaato oo agtiisa aad joogtood meesha aad fadhiisataa in aqamta haddaad nagaato calayhi dushiisa aad ku nagaato oo godkiisa aad iska ag fadhiisato akhadtahu waad qaban mar unbuu soo bixi marka haddaa xisaarka iska dheerayso muddo badan laiska dul joogo ayagaa barrisa soo baxaayo waana laqa qabanayaa buu leeyahy wain taragtahu haddii aad dawacada ka tagtana dawaca god ku jirta haddaa faraha uga tagto iska qaado lam tadurak ku dhibi mayso dawaca haddaa godkeeda ay ku jirta aad faraha ka qaado maxay kuu geysan kartaa haddaa ka tagtana waxba kuuma dhibi karto marka haddii aad ka tagto wuxuu leeyahay ciidankan oo xisaarka aad ka qaadood dhulkaaga iska aado reer daa'if waxba kuuma dhibi karaan maxaa yeelay cadad iyo cuddo midna ma haystaan ciidan ay kaaga hor yimaadaan midna ma laha weeyaan marka dawacadaasay la mid yihiine wakhtihaas kaga dhuminin wey wax macnaahay leeyihin lama arko faamara markaasuu nebigu wuxuu faray biraxiili rarasho iyo meesha in laga guuro oo la laabtabuu amray wey daa'if in laga tago wa talaba bacdu lmuslimiina muslimiinta qaar ka mid ahaa marka waxay dalbeen oo nebiga weydiisteen an yadcuwa calayhim reer daa'if maadaama la qaban waaye oo dhib iyo rafaad iyo muslimiinta dhib u geysteen muslimiintuna qaban waayeen ayagana isdhiibi waayeen in la habaaro an yadcuwa inuu habaaro calayhim dushooda inuu habaaro nabilaahi moxamed oo habaar bay dhaheen dadkani waana dhibeen faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi habaarku wuxuu ka dhigay inuu u duceeyo allaahumma hdi faqiifan wa'ti bihim muslimiina allaahuma yaa allaahuma allahayow ihdi hanuunii faqiifan qabiilka faqiif la yidhaha ilaahu hanuuni wa'ti bihim lana imaawo noo keen muslimiina ayagoo islaamay oo diinka islaamka qaatay ilaahu noo keen waxay tusaysaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nebiyuraxma inuu ahaa dadkana naxariista iyo khayrka uu la jeclaabay tusinaysaa weeye taqsiimu alghanaa'imi waasabyi haniimooyinkii qaybintoodii iyo dadkii la soo qafaashay qaabkii loo qaybiyey ayuu hadda shiikhu nooga warramaya wacaada rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed wuu soo noqday rasuulka alleh min aaa'ifi aa'if oo ka soo laabtay ilaa jicraana meesha jicraano la yidhaahdo ayuuna yimid jicraana buu yimid halkaasuu yimid jicraana waa la ahriya jiciraanana waa la yidhaahdaa oo waa la shidaa ra'da weeyaan marka meeshaasuu yimid famakasa bihaa jiciraana ama jicraanaba wuxuu ku nagaaday bidcata cashara yowma dhowr iyo toban maalmood ayuu halkaasi fadhiyey laa yaqsimu uusan qaybinaynin alghanaa'ima haniimooyinkiina uusan qaybinaynin maxaa yeele wuxuu sugayaa bal inay yimaadaan qabaa'ilkii oy soo islaamaan oo markaas haniimadoodii loo celiyo ayuu sugayaa wax qaniimo la qaybiyana ma jiro yabtaqi asagoo dalbaya nabi ilaahi maxamed oo doonayo an yaqdama inay yimaadaan hawaazinu qabiilka hawaazin la yiraahdo taa'ibiina ayagoo ilaahi u tooba keenay oo muslimiina inay yimaadaan oo markay yimaadaanna fayuhrizu ay qaataan amwaalahum xoolahoodii iyo wasabaayahum ay maaragtay la wareegaan oo xoolahoodii ay qaataan si ay xoolahooda u qaataan darteed buu dib ugu dhigay haniimadii qaybinteedii wey famaa jaaa axadun muddadaa dhowr iyo tobanka cashaahu nebigu sugayey oo haniimadiina aan la qaybinin oo ayaga inay yimaadaan uu sugayey cid timid lama arko wey famaa jaaa axadun qof yimid lama arko wey markii la imaan waayey faahraja nebigu wuxuu ka bixiyey haniimadii alkhumusa khumuskiibuu bixiyey shan meelood meel ayuu min alhaniimati haniimadii ka saaray maxaa yeele haniimada waa in marka hore khumuska laga saaro oo la takhmiisiyo markii shan meelood laga dhigo hal meel baa laga bixiya marka ugu horrayso waana soo marnayd maxaa yeele ilaahay waata uu leeyahay fii suurati alanfaal واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مركا خمسكاس وحا اسكله الله رسول كيسا yacni dadkii qaraabadii nebiga agoonta muslimiinta dadka masaakiinta ee muslimiintu leeyihiin iyo dadka ibnu sabiilka ayagaa lagu celinaya oo la siinaya wey musaafiriintii oo zaadka uu ka go'ay ayaa iska lahoo la siini weeyaan marka khumuskaasaa marka hore laga saaray intii soo hartay soo maaha wa actaahaa nebiga wuxuu siiyey wixii soo haray liunaasin dad oo ducafaa'i lislaami islaamnimadoodu ay daciif tahay oo iimaankoodu daciif yahay waa dadkii xadiiu cahdin bilislaami ahaa wey islaamnimadooda dadkii cusbeedoo maka nebiga ka soo raacayo labadii kun gaarayey ayuu nebiga xoolaha ayagu u qaybiyey wey kuwaasuu siiyey muxuu nebigu u siiyey yata'allafuhum isaga oo ku soo dumayo oo soo dhowaynayo nebigu wuu ku dumay islaamnimaduu ku jeclaysiinaya wuxuu kaloo siiyey waliunaasin dadna wuu siiyey nebiga xoolihii lam yuslimuu bacdu weli aanan soo islaamin dad aan weli soo islaaminna xoolihii waxbuu ka siiye nebiga maxaa yeele wuxuuna doonayey muxuu u siinayey liyuxabiba ilayhim lislaama liyuxabiba inuu jeclaysiiyo ilayhim ayaga inuu jeclaysiiyo alislaam diinta islaamka inuu jeclaysiiyo daraaddeed ayuuna xoolahan u siiyey marka dadkii uu siiyey qaar ka midihii ayuu noo tirinayaa sheikha faacطa aba sufyaan abu sufyaan ibni xarbi oo qaa'idkii quraysheed ahaa wuxuu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam arbaciina uuqiyatan min alfida afartan wuqiyadood oo qalin ah lacagta qalinka la yidhaahdaa ayuu siiyey wa miatan boqol oo min alibili geel ahna wuu siiyey boqol geelana waa uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam abu sufyaan markii la siiye wuxuu yidhi wiilkayga yasiidna xoolaha siiy intoo kale markii la siiye yidhi haddana wiilkayga mucaawiya sii markaasuu intaba nebigu wada siiyey calayhi salaatu wasalaam wa acطaa mila dalika si intaasoo kale boqolkaas ayuu wuxuu siiyey libnihi wiilkiisi yaziid yaziid ahaabuu siiyey yaziid ibnu abu sufyaan ayuu siiyey weeyaan uma libnihi inankiisi kale alaakhara ee kalena alaakhari ee kalena wuu siiyo mucaawiyata ahaa mucaawiyana boqol kaluu siiye marka isaga iyo caruurtiisii labadiisii wiil saddex boqol oo geela ayuu qaatay iyo afartan wuqiyadood oo fida ah ayuu qaatay abu sufyaan weeyaan wa actaa nabigu wuxuu siiyey safwaan ibni umaya ninkii safwaan ibni umaya ahaayo boqolka dirci waagii hore nabigu uu ka soo caariyaystay ayuu wuxuu siiyey miatan miatan min alibil boqol geela ayuu siiyey uma miatan boqol kale ugu daray uma miatan boqol kalena waa siiyey isagana saddex boqoloo geela buu siiyey yani maxaa layidhaha safaan ibnu umaya ay alaaa miatin wey saddex boqol oo min alibili geela ayuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam wa acطaa wuxuu siiye nebiga calayhi salaatu wasalaam kullan mid kasta oo min xakiim ibni xisaamin xakiim ibni xisaam iyo wlxaari ibn xaari ibni kelda ninkaas xaari ibn xaari la yidhaahdo wa uyaynata bni xisnin iyo cuyaynata bni xisnin iyo wlaqrac ibni xaabisin aqrac ibni xaabis wlcabaas ibni mirdaasin ninka cabaas ibni mirdaas la yidhaahdo wacalqamat ibni culaata wacalqamat ibni culaata calqama ninka la yidhaahdo wamaalik ibni cawfin iyo wlcalaa ibni xaaria والحارث بن هشام وجبير بن مطعم وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وغيرهم inta la soo tiriyey mid kasto kamidana wuxuu siiyey mi'atan mi'atan min al-ibli boqol boqol buu qof walba kulligiisa oo geela ayuu ka sibay wi nin walbaba boqol geela buu nabigu gacanta ka saaray sallallahu alayhi wasallam intaas oo idil buu wada siiyey weeyaan وأعطى آخرين تذكلنا وحوسية نبيك خمسين خمسين كنتم كنتم أيوسية أو جيلة بقول بقول لما سين قار كلنا كنتم كنتم بأقيبي وأربعين أربعين كوا كلنا أفرتنا أفرتم بأقيبي حتى شاع بين الناس إلى ذاتك دحضر كفافته وورع إسجارسيان إليهين أن محمد النبي محمد يعطي وبديبا أو بحي عطاء بحن سيسمى بوسية أو ما يخ يخاف الفقر فقر اوسن كبقين يعني فقر او كبقاي ايدو نان جيرين يعني قف عن الفقر كبقين سيسمدي او كله ايو بخيابي ليه ساس و خديبابين markaasa marka wixii dadkii reebaadiyaha ahaa muslimiinta soo raacay ay nabiga ku soo xoomeen weeyeen fasdaxama waxa nabiga ciriiri galiyay al araabu reebaadiyihi ayaa ciriiriyo iskugu yimi yatlubuna minhu ayaga wax ka doonayo xoolo inuu nabigu qaniimada wax ka siiyo حتى الجؤوا الى اي ادبات غليان اي غارسيان نبيغا سي u riixayeen u daba ordayeen ila shajaratin geed oo ku tago oo markaa fataallaqa biha geedkii oo ku dhagay ridaahu nabiga maradiisi ay geedki qabsatay maradii nabiga go'iisi oo watay go'i oo huwanaaba markaasi say u yaani wax nasiib wax nasiib u lahaayeen ay ciriir u galinayaan ba maradiisi geed qabsatay nabiga kaleey salaatu wasalaam halka markii gaarsiyeen buu faqaar nabigu wuxuu ku yiri ردوا علي ردائي ردوا علي igu soo celiya ridaa'i go'ayga ii soo celiya war go'ayga ii soo celiya oo marada geedka iiga dhagi ii soo celiya buu fawalladii allahi baan ku dhaartay nafsi aniga naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugnayde law kaana lii aniga hadduu ii ahaan lahaa oo ii sugnaan lahaa cadadu shajari tihaama meesha tihaama la yiraahdo geedaheeda tiradooda haddii aan lahaan lahaa oo ah nacaman xoolo ah hadday ii ahaan lahayd laqasamtuhu calaykum waan idiin qaymin lahaa wey marka tihaama waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waa ardun munkhafidatun bayna saaxili albaxri iyo wa bayna aljibaali fi alxijaazi waalyaman yacni dhul aad u waasaca tihaama la yidhaahdaa dhul aad u waasaca wey badda baxru laxmar la yidhahda badda cas laga soo bilaabo saaxilkeeda xeebteeda laga bilaabo xijaaz la maro ilaa yaman laga gaaro buuraheedaas dhulkaasoo dhan ba xijaaz tihaama la yidhaahda tihaamo dhulkaa inta geed ku taallo oo xoolo ahoo kale haddii aan haysan lahaa waa idiin qaybin lahaaye idaayi buu yidhi maarata waxaan idinka reebanay lama arkin uma markaan idiin qaybiyo oo adinka idiin qaybiyo maa alfaytumuunii ima hesheen bakhiilan mid bakhiila inaan nahay oo aan xoolo bixinin qudur ah walaa jabbaanan mid fulayana inaanan ahayn walaa kadaaban mid beenloowana inaan ahayn يعني صدح صفاء حنحن أه أي نبي نسكاء فيه صلوات الله وسلامه عليه نبي نديقس بوها كريم بوها نبي نشجاع أها قيس بوها نبي الصادق مثل بضن بوها صلوات الله وسلامه عليه صدح ذا صفاء قفله madax ma noqon karo mar hadduu fula yahay ama uu maaragtay beenlow yahay ama uu bakhiil yahay uusan xoolihii ilaahay u dhiibay uusan dadka u qaybinaynin laa yastaxiq inuu mas-uul ummad u noqdo weeye marka qofka zaciimka ah oo qiimaha leh waa inuu saddexdaa shay kulansado wey shijaac inuu yahay inuu maaragtay yani deeqsi yahay in uu runlow yaho been uusan aqoonin intaas inuu isku darsado weeyaan marka saddexdaba heli maysiin buu yidhi inaan ahay waxaad ihelaysaan anoo saadiqa anoo saqi ahoo deeqsiya aniga oo geesiya baad arkaysaan buu leeyahay xoolaha marka idaafa buu leeyahay thumma akhadha nabigu wuxuu qaaday alayhi salatu wasalaam tusaalu siinaya wuxuu soo qaaday wabratan tin ayuu soo qaaday iyo wuxuu ka soo qaaday min sinaami baciirin rati kuruskii ayuu hal tin ka soo gooyey tinta kor saara baarka tintiisiibuu ka soo jaray hal xaba ka soo gooyey wa qaala markaasu wuxuu yidhi tintii uu soo qaaday yacni wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa lii aniga iima sugnaanin oo malihi min fay'ikum haniimadiinnaan iyo faygiinnaan xaggiisa walaa haadihi alwabra tintaas oo kale xataa kuma lihi buu leeyahy haniimadiinna kama raba buu leeyahy tintaas oo kale qadarkeeda ka qaadan maayo ila alkhumusa khumuskii mooye wax kale ani kama qaata buu yidhi khumuskiina waalkhumusu yani marka shan meelood loo qaybiye hal meel wey oo ilaahay uu u gooni yeelay dad khaasa ay lahaayeen waalkhumusu khumuskiina shan meelood meeshiisii aan idinka qaadayna marduudun calaykum idinkaa laydinku soo celiyey idinkaa laydinku soo celinayaa wey maxaa yeelay masaakiintii baa la siini aytaamtii baa la siini dadkii musaafiriinta ahaa baa la siini dadkii qaraabadii baa la wareegi wamaa ilaa daalika ayagaasa dadkii qaadanayo wey marka wax aniga aan dhigtay oon haysto ma lehe maaragtay u kaadiya buu leeyahay saasuu ku yidhi markaasuu yidhi faadduu gutta oo dhiiba qolo walbow qof walbow alkhiyaata cirfad haddii ay haniimo tahay soo qaata buu leey keensada anigu waxaan qarsado lama hayo waxaan meel dhigtay ma jiree faadduu gutta oo bixiya alkhiyaata cirbadii bixiya kii wax lagu tolayey iyo walmakhiita maradii la tolayeyba yacni shay ugu yarba ha noqdee ha qarsanina haniimadii keena baa la leeyahay maxaa yeelay nebigu wuxuu diidan yahay khiyaanada haniimada lagu sameeyo dadku wax qarsadaan ayuu nebigu u diidan yahay weeye faina alghuluula khiyaanada oo haniimada la khiyaano alghuluul waxaa la yidhah waa khiyaanat alghaniima haniimadoo la khiyaana ghuluul la yidhahda faina alguluula khiyaanada oo haniimada la khiyaanaa yakuunu calaa ahlihi ahalkiisaba wuxuu dushiisa ku noqonaya caaran ceeb buu ku noqonaya iyo washanaaran ceeb un weeyaan ashanaaru huwa alcaaru waa ceeb lafteedii wey ceeb buu noqon wuxuu kaloo noqonaya wa naaran naarna wuu noqonaya yowma alqiyaama ciddii cirbad maxaa ka yar qarsato markay soo heshay meel dhigato oo aanan keenin oo khiyaanto barrito adduunkana ceeb bay ku noqon aakharana naar bay ku noqonaysaa markuu intaa nebigii uu yidhi faradda annaasu ilaa dad badan oo rabaadiyaha haniimadii ka qayb qaadanayo oo soo raaca dadkii muslimiinta ahaaye faradda annaasu dadkii way soo celiyeen maa kaanuu akhaduuhu wixii ay qaateenoo idin waa ay soo celiyeen weyaan oo min alhaniimati ay ka qaateen markay arkeen inay ceebna adduunka ka raaci aakharana cadaab uu ka raacaya ay ogaadeen wixii ay qaadeenoo dhanba waa ay keeneen wey walow kaana haba ahaada shaygaas ay keenayaan shay-an zahiidan shay xaqiirahoo liitaba ha noqda hadduu doonay wax yaroo xaqiiraba ha noqdee way soo celiyeenoo ma aynan keenin wey uma amara markii xoolihii laisku keenay haniimadii uma amara wuxuu faray nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga zayd ibna haabitin saxaabigaas ayuu amray bitaqsiimi alhaniima haniimada qaybinteedii buu amray asagaa madax looga dhigoo layidhi qaybi haniimada intii dadkii maaragtay dagaalka ka qaybgala u qaybi baa layidhi wladii yusiibu wladii qaybtii waladii kii yusiibu rajula ninka asiibayo alwaaxida oo keligii ahaa yacni nasiibka qaybta qofka uu helaya baa loo jeeda bacda ikhraaji alkhumusi markii khumuskii shan meelood meel laga saaray dabadeed qofka wuxuu helayaa wuxuu ahaa huwa shaygaasi xawaalay baciirin wa nisfu baciirin yacni wuxuu ahaa saxaabadii waxaa ku soo aaday hal rati iyo rati nuskii rati nuskii xawaalay baciirin baciir rati iyo wa nisfu baciirin yacni rati nuskii oo kale ayaa markii la qiimeeyey qolo walba wixii loo xisaabiyey yaa qof walba ku soo aaday wey washaatayni waxaa kaloo ku soo aadayey washaatayni laba riyood iyo wa nisfu shaatin yacni ri nuskeed ayaa ku soo aadaya laba riyood iyo ri nuskeeda qof walba ku soo aadaya wa cashrati daraahima iyo toban dirhama qof walbaba uu helayey oo lacagta fidada qalinkii ah ayaa ka soo gaaraysay toban dirham uu ka helayey wa ulu sabyi alwaaxidi iyo dadkii lasoo qafaashay markii la qaybiyo hal qof yacni oo saddex qaybood laga dhigay qaybtiibaa qofku soo aadayso macnaheedu waxa waaye saddexdii qofba hal qof ay isla yeelanayaan weeye hal qof bay wada yeelanayaan weeye ulu saddex meelood meel ayaa qofka ku soo aadayso faidaa surifa haddii la wareejiyo oo la xawilo nasiibu rajuli ninka nasiibkiisii qaybtii ou helayay ilaa axadi haadihi alashyaa kuwan aan soo sheegnay midkood haddii loo wareejiyo oo geelii laiskugu geeyo ama arigii laiskugu geeyo haddii la geeyo bacda ictaa'ihi markii la siiyo dabadeed cashrata daraahima markii tobanka dirham ou qaato tobanka dirham markii la siiyo dabadeed haddii hal mid la iskugu geeyaa yasiiru lahu qofkii waxaa u ahaanayo imaa arbacatun min alibili faqad afar geela inuu helo wa imaa arbacuuna shaatan faqad أما أفرتن أري إنه هلؤ كليا وإما ثلث السبي الواحد فقط يعني قفك اللي سوق فاشي صدح ميلود مركي الله قيبي لبا ميرو كمدا إنه قفك هلو معنى إذا وحوي يعني هدي قفك أو يرادا عنه مركو في الضدي درهمت أو قاتد دبديد لعبك مركو قاتد دبديد هدو يرادا عنه أري مربو ee waxaan rabaa geel kaliya baan u baahanahay haduu yiraahdo afar afar ratib uu helaya haduu yiraahdo geel ma rabaa ari baan rabaa nasiibkiisa markii la iskugu daro afartan amal uu helaya haduu yiraahdo maye waxaan rabaa qof aniga maartay adoon baan rabaa uu yiraahdo wuxuu helayaa adoon saddex meel loo qaybiyay labadiisii meelood ayuu helayaa hal adoon kaamil ma helayo weeyaan qiimo noocaas oo kale baa loo sameeyay شكوى الأنصار وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان مركي لمري oo nabiga qaniimadii oo kaydiyay ba ansaartii nabiga la jirtay oo reer Madiina ahayd oo si khasraj ya gooni u sheekaystay arintaana way ka xumaadeen waxay yiraahdeen nabiga muxuu sida u sameeyay nabiga arinta u sameeyay ka xanaaqay ka carado muxuu u sameeyay nimankii shalay mushrikiintii aan la soo dirirnay oo hadda maaragtay maka aan ku qabsanay oo seefteennii dhiigoodii uu ka da'ayo iyo xoolihii oo dhanba wada siiyey odayaashii quraysh oo dhan buu xoolihii oo dhanba nabiga wada siiyey annagiina waa naga tegey oo intaas dagaal nabiga kula soo jirno waxba nama siinin si arrintaas ku dhacday ku sheekaysteen arrintii markay arrinta ka xanaaqeen yaa arrinkii waxaa soo gaarsiiyey sacd ibnu cubaada saxaabiga oo yaani markaasi oo odayaashoodii kamid ahaa ayaa arintii nabiga soo gaarsiiyay markuu nabiga u yimid oo arintii u sheegay inay ansaar ay careysan tahay ayuu nabiga sacad weydiiyey oo yidhi fa ayna anta min dalika ya sacd buu yidhi mar haddii dadka xanaaqsan yihiin adigu ma la jirta ma la qabta ma la qabta xanaaqa buu yidhi markaasuu dee runtu iska sheegay wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuul allahi ma ana ilaa min qawmi dadkayga unbaan ka mid ahayba dadkaygaan la mid ahay annagoo xanaaqsanahay arrinta waan ka xumahay wey dadkaygii baan ka mid ahay buu markaasuu nebigu u dirsadoo yidhi waxaad samaysaa meel gooniya isugu kaykeen ansaarta oo keligood ah owsii khasraj keliya iisoo uruuri meel isugu kaykeen markaa isugu keentana iisoo sheeg markaasuu u soo sheegay markaasuu nabiga kalimaadkan soo socdo ayuu ku akhriyey weeyaan shakwa alansaar ansaar sheegashadeedii ay nabiga ka sheeganayeen iyo wa khudbatu rasuuli sal allahu calayh ali wasalam nabiyullaahi moxamed khudbadii uu u akhriyey ansaar uu u akhriyey buu cunwaanka nooga dhigay wastaqraba alansaaru ansaartii saxaabadii owsii khasraj waxay hariibsadeen oo la yaab la noqday maa facalahu rasuul maa facalahu rasuulullahi sal allahu alayh wasalam nabiyullaahi moxamed wixii uu sameeyey bay la yaabeen حيث أعطى مركي أوسيي المؤلفة قلوبهم كوي القلب قود اللي سود دمي مركو سيئ قريش أضياشي ذا عطايا سيسمعوا جزيلة آد أتربضا مركو سيئ أو لا تقاس آن لقياس كرين بقل بقل صدح صدح بقل أو قيل ودود سيئ أرنتاس بي غريب سدين الله ولم يعطي أوسى النبي نسين عليه الصلاة والسلام الأنصار أنصار أوسى سين شيئا وحبا ansaarta intaa la soo kifaaxaysay oo intaas oo dagaal la gashay oo nabiga ku soo dhawaysay Madiinana waxba lama siinin odayaashii Qurayshna waxa la siiyay taasii qariibsadeen faqala ba'dhum markaas qaarkood waxay yiraahdeen oo saxaabadii kamida ansaartii kamida in hada fi'l kan uu nabigu sameeyay lahu al-ajab wa wax la yaab lahu wax la yaabo weeyaan yuuti wasiiraya qurayshan quraysh buu xoolahi siinaya wayatrukuna annagana uu naga tagay waxba siin maayo wasuyuufuna ayadoo seefahani taqturu ay da'ayso oo ay ka dhibcayso min dimaa'ihim dhiigoodii ay ka dhibcayso ka da'ayso haddaan soo layna quraysh hadeertaanan maka ku soo layno ku qabsannay ayadoo seefahani ay dhiigoodii ka daadanayo ma haddana xoolihii la siina annagina nala ka qadinayaa miyaa weeyaan yacni dad haddaba soo islaama diinka soo galay weeyaan فأبلغه ذلك أرنكاس وحد قارسيين نبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وأها رئيس, رئيس الأنصار أنصار مدحدو ذي أها أي أرنكاس قارسيين نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام markaasuu yiri ii kulmi markuu yaani meel igu kulmi buu yiri dadkii fajamaahu markaasuu nabigu u kulmiyay wahdahum kaligood saxaabada kale kama soo qayb galin nabigu wuxuu la shiray oo kaliya ansaartii busoo gooni ahaan maarata u ballansaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu faxamid allah alla ayuu ammaanay wa atnaa calayhi rabbiguu faaniyoo ammaanay uma dakara wuxuu xusuusiyey ansaartii wuxuu xusuusiyey maa tafadala allaahu wixii ilaahay uu ku fadilay bihi maagaba calayhim dushooda uu dheeraad ahaan uu siiyey wuxuu rabbi fadliga uu siiyey ansaar ayuu nebigu xusuusiyey uma dakarahum ayagu haddana wuxuu xusuusiyey maa tafadaluu wixii ay yani ku fadileen bihi maagaba calayhi nebiga ay ayaguna fadli ahaan u siiyeen sal allahu calayh ali wasalam nabiga waxay tareenna wuu sheegay nabiga calayh salaatu wasalaam yacni waxa weeye wixii ilaahay fadliguu siiyey markuu nebiyulaahi moxamed u yimid horta wuu xusuusiyey nebiyulaahi moxamed waxay u tareenna nebiga wuu xusuusiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni durbadiiba waxay tusaysaa nebiga wixii ilaahay uu sababtiisa ansaar uu ku siiyey keliya ma uunan sheegin intuu sheegay keliya kama aamusin ayaga laftooda waxay galeenna waa uu sheegay maxaa yeelay qofka tashjiic bay u tahay geesinimo weeyaan walidaalika shiikhu wuu soo gaabinayaaye waxaa ka mid ah hadalladii uu nebigu ku yidhi yaa macshara alansaari ansaar kulankeedow wuxuu yidhi maqaalatan balaqatnii cankum kelimad iga soo kiin gaartay ayaa jirta buu yidhi wajiddatan wajadtumuuha calaya fii anfusikum caro aad carooteeno aniga aad ii carooteen naftiinnana aad iigu carooteenna waa isoo gaartay buu yidhi markaasuu arrintaa ma jirta haabay dhan waqri markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi alam aatikum miyaanan idin helin dullaala idinkoo baadiya miyaan idiin imaanin fahadaakum allaahu bi ilaahayna sababteeda uu idinku hanuuniyey yacni nicmadii ilaahay u galaba xusuusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam intaanan idiin imaanin ka hor dad baadiyaysan baad ahaydin ilaahay inigoo sababteeda igu kiin hanuuniye weeyaan wacaalatan idinkoo fuqaraa baan idiin imid faaqhnaakum allaahu bi ilaahay baa haninimadii ani maaragtay sababtayda yuu haninimo idinku siiyey tanaadnimo aad ku hesheen intaasoo muslimiintii aad hanimiysateen weeye wa acdaa'a idinkoo cadow ahna soo idinma aanan helin faallafakum allaahu bi ilaahayna sababteyda soo iskuma kiinkeeninoo quluubtiinna soo iskuma soo dumin weeyaan intaas markuu xusuusiyey waa wixii ilaahay sababtiisa nabiyulaahi maxamed uu ku sameeyey way qireen qaaluu balaa bay yidhahdeen haa rasuulka ilaahayow allaahu warasuuluhu amannu wa afdal alla iyo rasuulkiisa gallad iyo fadliyoo dhanba ayaga allahi rasuulkiisa iskalebay ku yidhahdeen markaasuu wuxuu ku yidhi uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa tujiibuunii yaa macshar alansaar war maa ii jawaabtaan ansaarey maad ii jawaabtaan qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen bimaada nujiibuka yaa rasuul allah oo maxaanu kuugu jawaabnaa maxaan ku odhan karnaa bay yidhahdeen lilaahi walirasuulihi almannu waalfadlu allah iyo rasuulkiisaa gallad iyo ammaanoo dhan iyo fadli iyo dheeraadoo dhanba iska lehe maxaanu dhihi karna maxaanu kuugu jawaabnaa qaala markaasuu hadalladii ay dhihi lahaayeen ayuu u laqinay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa wallaahi allaan ku dhaartaye low shi'tum haddaad doontaan lakultum waad odhan lahaydeen markaad tidhaahdaanood hadashaanna fala sadaqtum waad run sheegi lahaydeen markaad run sheegtaanna wala sudiqtum waa laydiin rumayn lahaa wixii aad sheegteen baa laydiin rumayn lahaa weya waxaad odhan lahaydeen ataytanaa mukadaban fasadaqnaaka waad noo timid muxamadow adoo lagu soo beeniyey oo tolkaadii ku beeniyeen kolkaasaan fasadaqnaaka aniga ku rumaynaad odhan lahaydi annagaa ku rumaynay ayaad odhan lahaydi wamakduulan adigoo lagu hoojiyey baad noo timid oo cid kuu gargaarta aadan haysanin fanasarnaaka markaasaanu kuu gargaarnay baad odhan lahaydeen wa dariidan adigoo mid la cayrsanayo oo la raacdaynayo ayaad noo timid fa awaynaaka waanu ku soo dunno dhulkaadii baa lagaa soo cayriyey madiinaanu kugu soo dhowaynay ayaad odhan lahaydeen wa caa'ilan adoo faqiirahoon waxba wadan ayaad noo timid fa asaynaaka xoolaheennaan wax kaala wadaajinnay sidaasaad i odhan lahaydeen buui waa intii wanaaggii ay galeen ayaguna maxaa yeele nebiga haddaysan ansaar aysan ahayn yacni waxa weeye hijradaas oo ilaahay amre aysan ahayn waxa weeye dadka koowaad oo diinkan ilaahay uu ku joojiyey ayagay ahaayeen weya hadalkaa markii uu yidhi ayuu wuxuu rasuulku yidhi awajadtum markuu wixii ilaahay u galay ayaguna ay galeen oo nebiga u galeen markuu sheegay dabadeed ayuu yidhi awajadtum miyaad carooteen yaa macshara alansaar wajada lafdiga la yidhaha waa ogtihi macaani badan uu leeyahay caradaa ka mid ah helitaankaa ka mid ah yacni wajada macaani badan ay leedahay weeyaan awajadtum miyaad carooteen yaa macshara alansaari ansaar kulankeedu fii anfusikum ma naftiinaad u carooteen maxaad ka carooteen fii lucaacatin min addunya wax yar oo adduun ah miyaad u carooteen lucaacada waxaa la yidhaahdaa yani albaqiyat lyasiiratu min kulli shay shay kasta wixiisa yar ayaa la yidhaahdaa weeyaan asalkeedii laakiin waxaa la yidhahdaa waa baqlatun khadraa'u naacima la yidhahdaa yacni bahalka baqalka la yidhaahdo annagana soomaalida bagalka la yidhaahdo caleenta ah laan qoyan oo jilicsan oo waxba ahayn baa asalkeedaa lucaaca la yidhaahdaa asal ahaantaa weeyaan marka lucaacadaasi yacni wax yar oo adduun ah miyaad la xanaaqdeen oo u carooteen oo ta'allaftu biha aan ku dumayey qowman dad aan ku soo dumayey liyuslimuu inay diinka qaataan oo islaamaan darteed aan xoolaha u siiyey ma taasa ka carooteen buuyi wawukiltum anigana waan idiin tala saartay ilaa islaamikum islaamnimadiinna iyo iimaankiinni baan anna idiin tala saartay oon faraha idinkaga qaado wax idiin siin waaye maadaama aad dad iimaan la tihiin aan islaamnimadiinna baan idiin wakiishay buuyi alaa tardawna miyaanad raadi ku noqonaynin yaa macshara alansaar ansaar kulankeedow miyaanad raadi ku noqonaynin an yadhaba annaasu dadku inay la tagaanay qaataan bishaati waalbaciiri rida iyo ratiga inaad dadku qaataan oo adduunyada dadku qaataan wa tarjicuu idinkana aad la laabataan birasuulillaahi sal allahu calayh wasalam ilaa rixaalikum rasuulka ilaahayna aad guryihiin u wadataan yani taa miyaynad idinku filnayno ku raali noqonaynin wey fawalladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsu muxamadin nabiyilaahi muxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku sugnayde lowla alhijra haddaysan hijradii jiri lahayn inaan maka ka soo haajiroon madiino tagaay haddaynan markii hore rabbi agtii laga xukumi lahayn la kuntu waxaan ahaan lahaa min alansaari ansaar baaban ka soo bixi lahaa layga soo dhex saari lahaa madiinaan ka soo bixi lahaa wey walow salaka annaasu dadku haddii ay qaadaan oo ay maraan shicban waadi hadday maraan wa salakat ilansaaru ansaarna ay marto shicban waadi kale ay maraan laba dariiq wey waddadaas dadkoo dhan hadday meel maraan ansaarna ay dhinac kala marto la salaktu waxaan qaadi lahaa oon mari lahaa shicba alansaari dariiq ansaaru marto unbaan mari lahaa buuyi allaahuma arxam ilansaar ilaahayo ansaar u naxariiso وabناء الأنصاaر أنصاaر أwلaadeedana ilaah u نaxariiso وأbناءa أbناء الأنصاaر ansaarta owlaadooda owlaadeedana ilaahay u naxariiso buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u duceeye weya xadiidkaas imaamu albayhaqi ayaa warinayo bisanadihi can sahli bni sacdin asaacidi ayuuna kasoo ka warinaya wey fabaka alqowm khudbadaa markuu nabiga jeediye oo ansaara u jeediyey fabakaa way ooyeen alqowmu dadkii xataa akhdaluu lixaahum ilaa ay qooyeen garkoodii ilin ay la qooyeen ilin darteed ay la qoyday ilintooda garkooda ay qoyso ayay ooyeen weeyaan markaas waqaaluu waxay yidhaahdeen radiinaa birasuulillaahi sal allahu calayh waali wasalam radiinaa waan raadi noqonnay birasuulillaahi rasuulka allaan ku raadi noqonnay qisman qayb iyo waxadan nasiiba ayadaan ku raadi noqonnay weeyaan qayb ahaan nabigaan ku raadi noqonnay inaan wadanno maxaa yeele waa la khiyaar geliyey dadku inay xoolaha qaataan idinkan rasuulka ilaahay a qaadataan taas annagana raadi ku nahay dhehen uma insarafa wuu jeestay rasuululahi sal alay wasalam rasuulka allaa jeestay wansarafuu dadkiina markaasi kala tageen meeshii baa lagu kala tegey waa iyadoo cilladii ay suushay marka sidaasoo kalebaa waxaa la rabaa dadka markii ayani maaragtay qofka uu qaa'id yahay madaxna uu yahay haddii raciyadiisu ay wax sheeganayso inuu ka qanciyo oo raciyadiisa uu qanciyo oo si cadaalad iyo nasiixo iyo sidqa uu ku jiro inuu ku qanciyo baa la rabaa weya هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه